hadduu ka waa sheekhi ama raawigiiba soo arooriye weeye oo uu sheego libacdi matnin xadiiska matnigiisa in kamida intii kalena ma sheegin wadakara markaa markuu intaasun sheegay qadarkii darafta ama bacdiga uu sheego laftalxadiisi xadiidka laftigiisii hadda laftalxadiis ha u qaadanin xadiidkii o dhan buu wada kaxeeye macnaa waa cibaaradayn horeyna kutubti kale ugu aragnaybe waa cibaarada alxadiisa un buu yihi markaa oo laftadan alxadiis buu sheegay oo markuu bacdi sheegay ayuu halku ka dhamayn la ayuun bu yihi alxadiida biduulih taas buu yidhiba haddaba suurada fatamaamuhu waa ninkii maqlaya ee dib u maqlay weeye sheekha saa ugaba maqlay tamaamkiisu manaa tamaamka halkan macna itmaam weeye waa dhammayntiisa uu dhameeyo oo uu xadiidkii uu hagaag u taam yeelo isagoon taama muu maqlina uu kawa isagoona da waxna taaban iswada dhameeyo uni in xadara taasi way reebtoontay oo waa shay aan banaanayn oo baqiyadii inuu sheega uma banaane waa inuu ku gaabsado intii uu sheekhiisa kaba maqlay haddaan bayaan jirin de waqiila waxaa la yidhi ismaaciil qowlkii weeye biljawaazi bijawaasiitmaami taamyeel banaanidii oo macnaa inuu taam yeelaa way u banaan tahay liladii kiibay se u banaan tahay carafa gartay xadiidka oo dhan dee tamaamkii haddii muxadiskan iyo daalibkan xadiidka o dhan ay wada garanayaan tamaamkiisa kaasi way u banaan tahay walow ay fiican tahay inuu dee wixii markaa sheekha cibaaradiisii un u ilaaliyo walmakhlasu waxaa lagaga fakanaye lagaga badbaadiye macnaa uu ruuxii doon xadiidkii ku taam yeelan karo mancigaasna aanu ugu dhacahayn waxa weeye iqtisaasu dalika darafi waa daraftaa ama waa qidcadii iyo bacdigii uu sheekha ka maqlay raacid horta uu raaco intii sheego wa bacda lafdati lxadiidi lafdadii alxadiis ee uu raaciyey marka uu sheego dabadeed oo markuu inama alacmaal biniyat wainama likuli mrmimana waa idha idhaa alxadiisa horta intuu taa yidhaa uu markaa yidhaaho wa tamaamuhu kada oo intii dambe uu sheego haddaba lafdada alxadiis dabadeedna yujlabu la soo arooriyo oo la keeno xadiidkii intiisii baqiyada ahayd iyadou odhanayo tamaamuhu kada marka alxadiisa dabadeed uu intan odhanayo watamaamuhu kada xadiidka tamaamkiisa iyo baqiyadiisna intaa weeye fada samiica caynkaasi oo insaa la sameeya muntakhabantun la doortay weeye idaalu rasuuli binabiyi waalcagsi lafdiga arasuul ee riwaayada ku sugnaa oo nebi laguma bedelo ama lafdiga annebi oo riwaay annebiyi oo riwaayadii ku sugnaa oo arasuul lagu bedelo bal taas xukumkeedii waxa uu yahay ayuu maxalkeedii yahay wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala waabdil bedel arasuula lafdiga arasuul binabiyi nebi ku bedel aw ickisan amase cagsiyo lafdigii annebiyi arasuul kuba bedel fi lmanhaji dariiqada iyo manhajka asaniya sareeyo ujeedadu waa qowlka sawaabkee raajica ma la doortee raajixa baan leenahay sawaabyahan kaba cabir mukhtaarka cinda ahli lcilmi kaas isku bedel waayo qolooyin taa diidan baa jira sida ibnu salaaxiya wamaa rawaa wixii uu wariyey ibnu caazibin saxaabigii bara ibnu lcaazib ee habeenkii dhowey tajriidkan kuba soo haynay weysada dhammaadkeedii xadiidkii ugu dambeeyey laa yadcanu halkan ma durayo oo wax qowlkan le way bannaan tahay lagu dacaniyo oo la yidhaah waa kaa rasuulkuba halkaa diiday in rasuul nebiga lagu bedelay halkan layskuma bedeli karo kaas ma aha sababtuna waxa weeye lianna daaka kaasi waa xadiidkaasi marka ama daaka kaasoo daaka xadiidka maaha waa idaal la-aan inaan lafdiga lafdi lamida lagu bedelin asalan waa wadada iyo dariiqada toosan fi ducaai ducooyinka iyo adkaartiiya umuuraha lagu cibaadaysanayo lafdigan baa sir gaar ahaaneed leh khaasiyo gaar ahaaneed baabu leeya oo dhici karta lafdiga lamida aan lahayn marka markay duco iyo dikriga noqoto waa in lafdigiisii un la raaco ee lafdi macno ah in lagu bedelo ma aha taasi waa duco halkana duco lama jeede tacriif baa loo jeedaa un ciddii hadalkan lahayn dee rasuulka haddaan nidhaahna iyo haddaan nebiga nidhaahnana dhammaanba afdal albashar unbaa loo jeedaa macni isma khilaafaya halkan halkan macnahaba waa iskhilaafaya lafdiga rasuul iyo nebi markay tacriifinayaan m laba macnoo kala duwan ha yidhaaheen laakiin yaan u jeednaa waa rasuulkii ilaahay baa hadal kalaa loo jeedaa markaa macnuhu taa isma khilaafayo labadan baydna sheekhu wuxuu inoogu sheegayaa bal masalan adigu xadiis baad warinaysaa sanadkaagii ku warinaysaa waxaaba la gaadhay akhirkii waxaa kuba sugan can caaishata can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam eeg halkaas waana riwaayo sheekhaagii saasaad ugaba maqashay ama asalkaagii iyo kitaabkaagii saasaa kuba qoran bal markaa maxaa doontay inaad tidhaaho can caaishata can rasuuli اlaahi salى اllahu عalayhi wasalam ama waxaabay ahayd tan dambaabay ahayd oo can caaishata can rasuulilaahi bay ahayd oo waxaad ku bedeshay can caaishata can inabiyi sala allahu calayh wasalam markaa taa wuxuu leeyahay iyada halkan way banaan tahay wax ba'si oo ku sugani ma jirto waayo maanta labadooda annabiy iyo alrasuul laba tacriifa lagu kala tacriifiyo xataa macno ziyaadsan midkood leeyahay eh sa arasuul macno ziyaadsan leeyahay eh halkan wax keliyaa looga wada jeedaayo waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hadalkan lahaa oo loo nisbaynayo markaa arintan cidna macno isma khilaafayo waaba adiga oo yidhaaha bal matalan xadiidkii de waa can abi cabdillaahi albukhaariy iyo can maxamed ibni ismaaciil albukhaariy waa meel keliya un shaksi keliya weeye bal markaa taasoo kale tahayoo dhib ma laha haddii laysku bedelo oo wixii aada maqashay lafdigan dena waa macnihii isma bedelaye marka bacd alculamaa ayaa iyagoo xadiidka dambe xujaystay yidhi may layskuma bedeli karo waa kaa rasuulkuba ninkii yihi wa rasuulika aladii arsalta ku diiday yihi wa nebiyika aladii arsalta dhe marka taasna waxay culimadu yidhaaheen markuu wuxuu dikri ama duca iyo taa yahay macnaba laguma warin karoo lafdigiisa la ilaaliyaa marka taas ducay ahayd ayay dikri bay ahayd tanise waa tacriifun ciddii hadalkan lahayd macnuu haddaan rasuul nidhay haddaan nebi yar nidhan rasuulka ilaahay un baan u wada jeednaayo isma bedelayo marka xadiidkaas wax halkan loo daliishanayo lagu mancinayo maaha taas buu imika cibaaro dambe inoogu sheegay wabdil bedelo arasuula lafdiga arasuul binabiyi ku bedel aw ickisan ama se cagsi fi lmanhaji sawiya ujeedadu rasul nebi rasuul ku bedel manhajka iyo dariiqada toosan ama saraysa oo ah ee culimada ay raajax yeeleen weeye waman rawaa xadiidku ama wixii uu wariyey ibnu caasimin saxaabiga bara ibnu lcaasim oo isagoo wa rasuulika aladii arsalta yihi rasuulku uu ku diidu yihi wanabiyika aladii arsalta laa yadcanu halkan ma durayo oo wax dacniya ma noqonayo lama odhanayo sow kaa rasuulkuba diiday in laisku bedelo sababtuna liana daka ibdaalka caynkaasi halkaa dhacay xadiidka bara fi duca markaa markaa ibdaalka ama inaan laisku bedelin la labadooda midkii laftigii un lagu gaabsada asananu waa wadada sanana waa bifatxi sina waa dariiqun yodne fi duca macnaha waa sanad dariiqa toosan xagga ducada ducooyinkii adkaarta macna laguma wariyo sideedaa lagu daaya lafti lafti meeshii lama dhigo makaataxiyaadkoo kale iyo umuurahan adkaarteena iyo dacooyinkeenan dee laftigii soo aroorun baa la isticmaalayaa lafti kaloo la yidhaha macnihiisu lamid iyo kuwa lagu fasira marka culimadu fasirayaan halkiisa lama dhigi karo markaa taa weye laakiin tani way ka duwan tahay faslun wain yaji can kuli raawin bacdu falaysa fii khalbi ljamiici naqd maca albayaani mujmala wajarxu bacdi bihi yaji wajarxu bacdi bihi yaji likuli daraxu وxف واxd min الرiجاaل في khaldhm نcn bkuli xaal bal abyadan saddexdaana wala wkti yar cidhiidhi yahay laakiin way wada socdaanoo dhib mala aan israacin karayna bal wktigaan aad ba hadalka usoo yarkoobeen wuxuu yihi sheekhu hortan laqoda ka horeeye wain yaji hadduu yimaado can kuli raawin raawi kasta oo ruwaadii xadiidkan warinaysay kamida bacdun xadiidka bacdiguu kaba yimaado falaysa ma ahaanin oo fi khalbi ljamiici waa iyo dhammaantoodba riwaayadoodii oo laysku daro laysku buuxbuuxiyo naqdu burin la buriyo iyo mancini kuma sugnee way bannaan tahayba laakiin macalbayaani caddayn maceed in xadiidka bacdigiina midkood leeyay ka kalena bacdi leeyo midba qeyb leeyay iyadoo la sheegayo mujmalan walow kaana haba ahada bayaankaasi mujmalan mid duuduuboo aan midna intiisii la sheegin ee midba in buu leeyahay un laba yidhaaho wajarxu bacdin haddaba dadkaa xadiidkan midba qeyb lahaa ee laysu geeyey xadiidkiisaa lagu wada buuxiyey bibacdigood ama mid ahaanba jaraaxayntiisa la jaraaxeeye la daciifiyo yaji-u bihi markaa waxa weeye oo jarxu bacdin yaji-u waxa imanayo oo bihi jarxintaa midkood la jaraaxeeyey darxun waa tuurid la tuuro likullin xadiidka oo dhan oo xadiidka oo dhami daciif noqdo inay kolley qadar mubham uu noqday qadar kastaba waxaa ixtimaali inuu isagu warinaye waxadfa waacidin wamnacan waxaad mancidaa halkan oon banaanayn xadfa waaxidii midkood goyntii min arijaali ruwaadii xadiidkan warinaysay ee isugu tagtee midba qeyb laga soo qaatay kaba mid ah fii khaldihi isku darkiisa uu xadiidkii isku daruu riwaayadoodii uu isu geegeeyuu midba qeyb kaba soo qaatay bikulli xaalin si kastaba ama rijaashu siqaad haba noqdeen ama yaanay noqonin bee goynna iyada meesha kaba saar bal waxaa laga yaabaa suuro halkan an kitaabkeeni hore kuba taabsanayn aynu sooba aragnay waayo waxyaalo ziyaadaha kuba sugan waxa uu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala bal matalan suurayn imaka kasoo baxno beydkeenu casharka ku bilownayo kani waxaa dhici karta in dadka hadii aan aada loogu fiirsan uu iskaba galo taa hore waxay idhi xadiis dhan oo laba nin iyo wax ka badani ay warinayeen mid kastaaba xadiiska waa dhammaystay ee alfaadahay ku kala dunaayeen markaasuu alfaadii kani lahaa waxbuu soo qaaday alfaadii kaasi lahaana waxbuu soo qaado waa wada dhameeyeene laakiin dee barhkood bay macno ahaa kan iyadu waa maxay xadiis dheer ka soo qaado midkood baa qeyb kamida sheegay xadiidkii inta kale muu warin midna qeyb kamid oo xadiidkii wariyey oo intii kale muu warin midna qeyb kamid oo xadiidkii wariyey oo intii kale muu warinoo marka iyaga riwaayaadkoodii laysu wada geeyo waxa inoo soo baxaya xadiidkan dheer oo suuradii oo dhan ba inoo soo wada baxaysa ee barhkoodba way kala lahaayeen oo xadiidka midba qeyb ayuu lahaa suuradaas oo kale haddii raawi dhammaantood ka wada wariyo nin baa ka wada warinaya raggii midba uu in xadiidkii warinayey xadiidkii dheeraa uu midba in warinayey oo intuu isu wadageeyey riwaayaadkoodii isku taam yeelo horta taasi way bannaan tahay laakiin bishardi inuu caddeeyo oo uu caddeeyo dee xadiidkan midba qeyb inuu leeyahay xataa caddayntaasi ijmac mujmal haba noqoto mujmalka wuxuu u wadaa haddii uu yidhaaho hebelna intaasuu lahaa hebelna intaasuu lahaa hebelna intaasuu lahaa aad bay u fiican tahay lakiin waa tafsiiltaasi laakiin hadduu yidhaha midba qeyb buu leeyahy qeybtiina aanu sheegin midba in xadiidka kamid uu leeyahy intiina aanu sheegin taasna waa nooc bayaano way banaan tahay taas xadiisyada sidaa lagu wariyo waxaa kamida xadiiث ifk zuhri wuxuu wariyey curwaة bnu zubayr saciid bn musayib calqamaة bn waqaas iyo cabdlahi cubaydlahi ba i taale waa saxan doontaan waa cubaydlahi bn cabdlahi bn cutbata bni mascuud ayuu kaba wariyey cubaydullah intooda dhammaantoodna caaishay ka warinayeen markaasaa muxuu yihi kulun qad xadaanii daa'ifatan midba inbuu ii sheego oo midba eg inbuu kaba wariyey isagana isu wadageeyey bal dee wuxuu raaciyeba isagu xadiidkii bacdigood marka kale waa galay mid kastana aan waan xifdisanayn intii uu sheegay laakiin inoomuu soo kala saareen xadiidkuna waa taa kutubta o dhan ba inoogu sugan yahay saxiixaba inoogu sugan yahay marka suuradaas oo kale horta way banaan tahay waa suuro banaan cadayntaas ijmaalke imika cadayntiisna mujmal bayda haba jirte bal markaa taasi waa masalada hore tii hore laakiin waa xadiis dhan oo dee midna u lafdiga lahaa midna macnaa lahaa un bay hayd laakiin mid kastaaba uu dhamaystay oo dee lafdi kaleba ha ku dhamayste taas bay tani markaa waa suurada xadiidka qeyb kamiduu leeyahay bal intaa ma noqotay haddaba maxaa dhacaysa umuurahan xadiidkii way wada leeyihiin weye haddii ruwaadda xadiidkan wada leh ee midba uu in lahaa ee laysu wadageeyey xadiidkoodii mid kamida uu daciif noqdo xadiidkao dham daciif uu noqonaya sababtuna waxa weeye qadarkii ma kala soocna haddii dee qadarkii uu lahaa ziyaado ay tahay uu lahaayaynu garanayno ziyaadadaasubaa daciif noqonaysa laakiin kol hadii laysu wadageeyo laynoo kala soocinoo laleeyahay midba qeyb buu lahaa dee waa qeyb kastaaba waxaa suurtagala ninkan daciifkiinu wariyey qeyb kastaba waa suurtagal inuu daciifkani wariyo marka xadiidku saa daciif buu ku noqonaya waa suura taasoo uu inoo sheegay arinta kale uu inoo sheegayna marka hore uu laba nin ay xadiidka wada warinayaan ee hadday lafdiga wada leeyihin ay wada dhamaysteen ood ka wada maqashay inaad midkoodun sheegtood kii kale iska goysaan way ku banaanayd muslim iyo keyrkiiba way sameeyaan kolkol ragga ducafada xadiidka taa way ku sameeyaan oo ninkii kale un isagoo laba wadaagsa ibnulaica oo kale isaa uu gooyaa laakiin oo taasi way banaaneyd xataa taa lafdiga iyo macnaha ilahay de haddaad kii lafdiga lahaan soo qaato halkanse haddii ay midba qeyb lahaa in midkood laga tago oon la sheegin ma banaananaysa ama siqa ha noqdo ama daciif haba noqdo sababtuna iyada daciifka ooba taa ishkaalkaasi uu kale jiro laakiin markuu siqa xataa yahay de haddii midkood laga tago riwaayadiisna ay joogto intiisi maxay mudraj ku noqonaysaa qadarkii uu warinayay idraajkii baa dhimanaya waxay mudraj ku noqonaysaa riwaayadii dadka kale mudraj ku noqonaysaa oo waxaan qoladan aanay lahayn baa kusoo biiraya riwaayadiisii kaga soo biiraya oonay warinba marka iyada ruuxna lagama tegi karo geesna haddii midkood daciif noqdo iyada waxa weeye wuxuu noqonaya xadiidka daciif buu noqonaya intaa weeye intaas saddexa bayd nooguma sugan lamadan ku yar laabne wain yaji hadduu yimaado oo can kuli raawin raawi kastaba xaggii bacdu xadiidka in ka miduu kaba yimaado oo midba qeyb buu leeyahy falaysa ma ahaanin fii khaldi jamiici dhammaan bay isku darkiisa in layswada raaciyo xadiidka inta laysku wada buuxbuuxiyo dhammaantoodba laysku daro riwaayaadkoodii horta naqdu burid ujeedadu way banaan tahay buu leeyahy taas waa taa zuhriba sidaa sameeyey laakiin macal bayaani caddayn maceed la leeyahay xadiidka midba qeyb buu leeyahay si aan dee nin damba u imanoo intuu midkooda u sheego xadiidka o dhan aanu uga wada warinba mujmalan walow kaana mujmalan bayaankaasi mid duuduubaba haba noqdo ha yidhaaho isagoon qadarkii kala soocin midba qeybu buu leeyahay wajarxu bacdin haddaba badh raggaa kaba mida xadiidkan ku kulansan ee wada warinaya midba qeyb lahaa jaraaxayntooda la jaraaxeeyo yaji-u waxaa imanaya bihi jarxigaa ku imanaya midkood la jaraaxeeyey tarxun faacilka halkaa ka dhigo tuurid la tuuro likuli likulli xadiid xadiidka dhammaantii wamnacan waxaad mancidaa adugu xadfa waaxidin mid goyntii oo min arijaali raggaa xadiidka warinayay kaba mid ah fii khaldigii isku darkiisa kol haddii midba qeyb leeyahay oo laysku soo wada darin midkood laga tago midkood laga tagaa taasi iyadu ama siqa ha noqdo ama majruux haba noqde iyada ma banaan suurada kale hadday wada dhamaysteen ka majruuxa haddii laba tuura way sameeyeen bikuli xaalin waa si kastaba ama siqaada ma taas kolley hadalku u dhan yahay laakiin hadalkii bal caaisho eega can caaishata wakullun qad xadaanii daa'ifata min xadiiina intaa waan daaye halkii shalay toban loftiguna aad bu u dhacay laha maca nabiyiina maa maxay noqotay ya eega nacam xasan maca tabiin xuseen sax wey saalantah kulun qad xadaanii daaifata min xadiiina wadakala xadiiu bacdihum fi bacdi waa cibaaro idinta laftiga xadiiinaadaas masax waa musama wallah subxana wataala alxamdu lilah rab lcaalamiin والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا مولانا محمد نبي الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا آداب المحدث محدثك آدابتي سوى يومك سوعد وحفايدينيين isagii u fadhiistay inuu xadiidka dadka maqashiyo u faa'iideeyo bal adaabtii laga doonayo inuu kuba dhaqmo taas buu mabxaskeedii iyo meesheedii ay tani tahay kolley adaabtanna waa adaab caam ah oo ruux kasta oo cilmi nashrinaya khaasatan culumta haddee ilaahay subxaanahu watacaala dee waxa weeye agtiisa waxa ku sugan gaadhideed looba barto waa aadaab uba taalo waayo waa aadaab fiican oo aadaabtii wan wanaagsaneed kaba mida ee culimmadu laakiin haddana markay halkan xadiidka joogaan bay ahamiyada uu leeyahay iyo mansilada uu leeyahay iyo isagoo cilmi aakhireen cilmi adduunyo ahayn ayay bal markaa aadaabtan dhigtaan si bal ruuxii cilmiga nashrinayay ama kuwa inoogaba dambeeyey kii dalbay cilmigan uu dalbayo dee wax u munaasibo akhlaaq iyo caadooyina aadaaba uba yeesho ee laakiin kolle waa adaab caamo ruux kasta oo daalib cilmiya ama ruux kastoo dee waxa weeyaan caalim aba laga doonayo inuu ku sifoobo wuxuu hi markaa naadimku raximah llahu tacaala aklis akhlis tadayab watawada waqtasil wastur liman rafaca liman rafac sawtan aw jahil wuxuu hi naadimku raximah llahu tacaala akhlis khaalis yeel oo niyadaada khaalis yeel oo marka la eego xagga faafintan cilmigan aada faafinaysae dadka barayso waxaad u jeedaa yaanu noqonin adduunyo iyo wax kale aada ku heshid ha noqdo ilaahay daraadii subxaanahu watacaala iyo inaad ku hesho waxaa agtiisa kuba sugan ee bal matalan rido iyo thawaab iyo ajri ah taa haba noqoto oo bal markaa niyadaada khaalis yeelo yaanu dheehin qarad dunawiya oo aada ku doonayso ama magaca ama jaaha ama adduunyo adigu wuxun iyo mansiba taasa kuba doonin rasuulkaa yihi inama alacmaalu binniyaati wainama likulli imri'in maa nawa xadiisna xagga hoose ayuu kaba soo dhiganayaa oo uu leeyahay duba lilmukhlisiina waa xadiis marfuuca ulaa'ika masaabixu lhudaa tanjali canhum kulu fitnatin dalmaa dee saa uu soo sheegayna bal bayhaqi buu isagu u tiiriyey kollay siguudinaa jaamicu sakiirkiisa xilyat lawliyaa imaamkii lahaa ama xilyihiisu u tiiriyey abu nucaym kollayna waa xadiid daciifa isagoo sanadadii sanadkiisa kollay nin daciifa wax ka badan laba iyo baaba kuma sugan waxaan arki doonaa bal xadiid kale uu soo noqlin doonana orana kitaabkaynu usoo aragnay xadiidku markuu daciif yahay kol haddaan sanadkiisa lagu soo naqlinayn inaan la jasmin oo siiqada loo soo naqlinayo siiqata tamrid ay noqoto waxaan arki doonaaba shaarixu inaanu umuuraha imaka halkaa ilaalin aanu taxgelin ee u arkaya doona axaadiis kale oo daciifa un siiqo jasmi uu kuba soo naqlin doona ama ha sheego halkay kuba sugan yihin ama yaanu sheegin be haddaba wuxuu uhi akhlis khaalis yeel niyadaada tadayab wa tadayab wax udgoon iyo diibna marso markaaad u fadhiisanayso xadiidka aqrintiisa ee xurmayn aada xadiidkan rasuulka xurmaynaysiyo weyneyn si a'imadii diinta sida imaam maliki ay la iman jireen macnaa isa soo nadiifiyo isu soo diya usoo diyaargarow oo adigu bal wax diibo udgoonna bal haba marso imaam malik majliskiisa watabada weysayso oo waqtasil maydho oo macnaa markaad iyada casharka iyo dersiga u fadhiisanaysana bal weysayso oo maydhona kolley imaam malik baa tan laba iman jiray waxaanay taasi kaba ahayd oon dee waxana waa aadaab fiican oo mustaxsaniya waajib ma aha oo dee qur-aankii ilaahay subxaanah watacaala kalaamkiisaba ahaa ayaa ruuxi isagoon mutawadi ahayn kol haddaanu kitaabkii taaban inuu xifdigiisa ka aqriyayo loo fasaxay oo loo baneeyo aqriyi karaa balbal markaas ee waxa weeye se waa aadaabtii fiicnayd iyo sii wanaagsanayd ee cilmiga weyneyntiisa iyo xurmayntiisna ay kuba sugnayd watabada waqtasil kale sharaxna u yar dheeraynaya umuuro ashcaartiina idinkaa yar eegan ee safxada labaadna sufyaan athawri ayaa wuxuu kaba soo naqlinayaa inuu yihi xabiib bn abi saabit xadisna ayaanu ku nidhiyo wuxuu yihi xataa taxsuna niyatu kolleyna kutubta kale sida dhacday waa xataa taji-a niya ilaa niyo fiican helo oo ikhlaas aan qalbiga ay ka dareemo de aniga idinma sheegayo wax taas buu cibaarada halkaasa xataa taxsuna waxaana uu soo naqlinayaa waxyaalaha ruuxa ikhlaas ugu kaalmeynayo waxaa kamida isagoo ku fiirsada kitaabka naadimtiisanu kasoo naqlina xadiiskeedan man isdaada cilman walam yazdad suhdan lam yazdad min allahi ilaa bucda iyo xadiiskan kale ina min ashadi nnaasi cadaaban yowma alqiyaamati caaliman lam yanfachu allahu bicilmih bal taas buu yihi kole xadiiska horena daylami ayaa wariyey oo kitaabkiisan firdows sina nin matruukina sanadka waa ku suganyay horena kitaabka matigiisaan kusoo aragnay waxyaalaha cibaaradii fir waa kii kaba cabiraya firdows macnaa axaadiista keligii uula gooni noqdee loo tiiriyaa kolley waaba calaamad dacfi xadiidkan labaadna isaguna waxa weeye bayhaqa ayaa shucabtiisa kuwa wariyo dabaraani na waa wariye mucjamkiisa yar ina min ashadi nnaasi cadaaban kolley isagana walow xadiis macnihiisa loo xaakim uu jiro ka kaafin lahaayoo ka darajo sarreeyey xadiidkan isaguna waa xadiisa daciifa intuna waan aragnaa cibaaraadkii waa cibaaraad la jasmiyey oo laba gooyo dee ay roonayd inaanu cibaaraadka jasmisan horeba usoo aragnay bal muxuu yihi watadayab watawada weysayso waqtasil maydho wazur sajriyo liman shaksigii rafaca kor yeelay sawtan dhawaaq sare u qaaday u diid oo manci oo ruuxa aamusiyo kaba sajri dhawaaqa uu sare u qaadayo aw amase jahila jaahil noqday ee macnaa waxa weeyaan xadiidkan rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maqaamkii iyo qadarkiisii intuu ilaalin waayey kaba jeestay inuu dhagaysto oo sheeko uu sheekaysanayay iyo waxyaalaha caynkaasa kuwa taa ku jaahil noqday kaasna isagana ka manci oo ka sajriyo u diid buu leeyahay oo wuxuu halkan leeyahay ruuxii bal iyadoo xadiidkii la aqriayo dhawaaq hadlay ee dhawaaqiisa sare u qaaday dee taasi wax laa'iqa wax toosan maahe kaa ka manciyo uba diidiyo ka nahyi oo imaam malik baa waxay ka soo naqliyeen man rafaca sawtahu cinda xadiidihi sala allahu calayhi wasalam fakaanamaa rafaca sawtahu fowqa sawti rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam macnaa ninka dhawaaqiisa iyadoo xadiidkii rasuulka la hayo la aqriayo dhawaaqiisa sare u qaadaa wuxuu la mid yahay nin rasuulka ilaahu jooga fii xayaati dhawaaqiisii kaba sarraysiiye dhawaaqa rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee taasna waa tii ilaah yihi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nnabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون رفع صوت kaas waa wadhici karta in waxyaalaha muxbidaatulacmaalba uu nuuqdo oo ruux camalkiisa buriyo ee bal markaa taas u diid buu leeyahay ruuxa dhawaaqiisa sare u qaadaya ee ama ama dee waxa weeyaan intuu ka jaahil noqda ee ujeedado jeesta uu xadiidkii kaba jeesto waxyaalo kale kuba shuqlamo iyaduu majliskii fadhiyo sheeko kale iyo waxyaale uu kuba jeestay kacaynkaasana ka manci oo u diid wasjur liman rafaca sawtan aw jahil bal xadiidkaa kale ee safxada labaad janibuu masaajidakum subyaanakum wamajaaninakum kale waa xadiid macruufe saa uu sheekhu tilmaamay in dabaraad iyo ibnu maajahiyabaa wariyey kolleynaain wuxuu usoo qaatay un dee meelihii dee masaajid iyo waxyaalahaasba iyadna in lagaba dhowrayo dhawaaq dheer oon loo baahnayn oon dee xaaja aanay keenin lagaba dhowrayo oo xataa dhawaaqa cilmiga ahaa markaanay xaaja keenin baahi ismaac aanay jirin wacdigii oo kale dee kolley waaba laga dhowraya xadiiska soo qaatay ibnu maasha iyo sidaa uu sheegay dabaraaniba way wariyeene laakiin isaguna waa xadiis kolle daciif oo dikri kalaamkiisa a kuba arki kartaan ibnu kasiir kitaabkiisan tafsiirka suuratu nuur oo kale waclu kor noqo macal waqaari deganaan maciis xasilooni iyo deganaan maceed ujeeddadu kor noqodu waa meel sare fadhiiso marka aad dadka xadiidkii maqashiinayso waxaa habboon bay yidhaahaan makaan caaliya oo sare oo ruuxii dee waxa weeyaanba dadkiina u wada muuqanayo inuu fadhiisto khaasatan dadkii markay roon yihiin oo kale iyadoy taasi tahay uun xurmayn rasuulka ilaahay xadiidkiisa la xurmaynayo salafkiina si ay yeeli jireen oo khaasatan majaalistii waaweyneyd waaba say yeeli jireen ee ay markaas iyaga arrintoodu ahayd oo taas buu leeyahay waclu macal waqaari haddaba dee iyada culuwiga maciisa iyadoy jirto sakiino iyo xasilooni iyo deganaan aanu ruuxu dhaqdhaqaaqa iyo iltifaadka iyo waxyaalahaas iyo aanu badin bal isaguna waa kaa ruuxan dee xadiidkii nashrinaya weli lala hadlayaay والطريق دع أي ودع كتب الطريق التحديث في الطريق معنى حديث كيوت شيكتد أقردد أما أتكب شيكتد من الوضاء إيدا تايس كدا أيو كبر ديرو أو معنى وحو إيدي حديث كي ماشي لقو أقريه كلي مال مناسبة قدرتي سهل نقطة الروحا sheegaya iyo ka loo sheegayaana iyaguna ay dee hab ahaan iyo ay u diyaar yihiinba taas ama dariiqii oo kale iyo meelihii lamidka ahaa ee waxu munaasibo ma aha xadiidkii rasuulka oo wado isagoo socdo sheegitaankii kol haddaanay cilmi deg deg oo fatwo iyada loo baahanyo markaa deg dego dee ruuxa dhaafaysa ama waqti ahaan ama meel ahaan kuba dhaafaysa hadduu waqtigaa sheegi waayo aanu ahayn uu khaasatan dersi la sheegayo iyo yahay ama xadiis laba sheegayo waxaa roon in meelaha iyada dee bal waxa weeyaan aan u laa'iq ahayn mansiladan xadiidka rasuulka iyo cilmi sheegitaankiiba lagaba dhowro ay kaba mid tahay bal dee meeshii dariiqa ahayd wadadii ahayd taas oo kale kolleyna waasay kaba soo naqliyeen imaam maalik iyo aimo kale oo iyagoo dee ay tahay uun dhowrid ay xadiidkan rasuulka dhowrayaan ayaa waxay nici jireen iyagoo socdo oo kale ama dariiq jooga inay xadiidka rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sheegaan ayay nici jireen ay karhi jireen oo saw xagga hoosaba kuba dhiganaya imaam maalik oo kale ayaa wuxuu taa yidhi waxaan dee jecle markii taa la weydiiyey inaan bal fahmo waxaan aan rasuulka ilaahay kaba sheegayo salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bal haddaba waariiqa wadadii dac ka tagoo macnaa wadac ka tag ataxdiisa fi ariiq in adariiq dhexdii xadiidkuba sheegtata iskabada oo macnaa waxa weeyaan dee majliska munaasiba u laa'iqa iyo xaalo u munaasiba u laa'iqa ha noqoto sheegitaanka xadiidkii rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal kolley halka sharax hoosena waa idin yar eegan doontaan umuuro dee kolley fawaa-ida ayaaba kuba sugan oo imaam malik buu kaba soo noqonaya salamata bnu dinar ama abu xaasim alacraj inuu majliskiisii oo lagu badan yahay yimi markaasuu meel uu fadhiista markuu waayey sheekhu caadi buu fadhiyo majliskiisii buu fadhiyey dadkuna way fadhiyeen isaga markuu meel kaba waayey ayaa wuxuu nacay oo dadka qaar ay taagnaayeenba inuu isagoo taagan xadiidkii rasuulka qorto camr bnu dinaarna sidaasaanu ugaba maqlin bal taasoo waa imaam malik oo dee kolleyna waa manzi markay taa cilmigii saa ugu weyneeyeen ayaa ilaahayna subxaanahu watacaala iyagana uu dee magacoodii iyo sharaftoodii iyo martabadoodiiba uu kor yeelay umuurana kolle uu yar dhiganaya yar qariib oo wuxuu yihi amara bisajni alqaadi jariil bni cabdilxamiid lama sa'alahu can xadiisin wahuwa qaa'im faqiila lahu fi dalika faqaala alqaadi axaqu man udib kolleyna dee waa laga yaaba naqligu wuxuu noo soo naqliyey imaam malik inuu amray in la xidho jariir ibni cabdilxamiid qaadigii ahaa buu yihi haasuu kaba cabirayo sababtuna waxay ahayd wax kale maya xadiis buu weydiiyey isagoo taagan markaas taagan ayuu xadiis weydiiyo markii arinkaa lagu yidhi lala soo qaaday layihi waaba qaadigiina wuxuu kaba cabiray walow in badan aan yar raadiyey jaliil ibn cabdixamiid bal tarjamadiis sababta imaam malik waxbaa ka wariyey walow da-da aanu wax weyn kaba sii weynaa dhowr iyo toban sanoodan imaam malik kaba weynaa ee laakiin shaqadiisa dee marka la eego aan sanadkeedu sanadkoodu caaliga ahayn iyo wararka waaweyn uu laba kulmay in bal aan helo maan helin kutubtii madinaadkeeda ahaa qaadinu ahaana way jirtaa laakiin kolley dee waxaan shaki ku jirin inaanu madiino qaadi kaba noqon oo nin reer madiina ma ahayn asalkiisu reer kuufu ahaa markii dambena rayi magaalo la odhanaya loogu loogu rixlayn jiray ama loogu xereyn jiray oo lu degay nawaaxidan magaaladan dahraan la yidhaha imaka eeraan caasimadeeda kolley meelaha agaheedaas meelaha nawaaxideeda kuba taalay rayi waa meeshii uu degay markii dambe ee loogu tegi jiray asalkiisii horena reer kuufa ayuu ahaa bal markaa jiidahaas magaalo ahaantii uu labadooda qaadi ka noqdayna taa imaka ma garanayo laakiin madiine iyada shaki kuma jiro inuu socod kuba yimi ama rixlo dalab kuba yimi mooye inaanu qaadi kaba noqon oo bal markaa waana arrin dee bal iska yar hubsasho le imaka oo qolooyinkii tarjamadiisa dhigtay sida taadiibu taadiib iyo markaa sir aclaam nubala oo kale isagana kitaabkaas iyo kitaabkiisan kaleo miisaan ilictidaar uu tarjamo ku leeyiyo kuwaasna cibaaradan soomay qaadin nin kalena uu soo naqliyey oo uu leeyahay hishaam ibnu camaarna waxaa lagaba soo naqliyey inuu imaam malik weydiiye xadiis isagoo taagan markaasuu imaam malik fadarabahu cishriina sawdan uma ashfaqa caleyh faxadaa kolley maloo umuuro dee yar qariib ah laakiin arinta hishaam ibnu camarna kutubta say noogaba sugan kutubu taraajim waa kuba sugan yahe ee kolley arrin kale sooma naqliyaanoo taagni su-aasheed inama soo naqliyaan sida dee dahabi iyo amsaashihi markay tarjamada hishaam sheegayaane isagoo yaroo uu yimi bal masalan dee shaam intuu kaba yimi imaam malik ka dalbay inuu axaadiis u sheego imaam malikna yidhi aqri uu iska diid u yihi may adigu afkaaga iiga aqri horena waynuu soo maray imaam malik umuuraha inay ahayd in arrintiisa in lagu dul aqriyo oo markuu tii ku celceliyey ayuu amray qulaamkiisii in bal ulahan yaryar ee macalimku u adeegsada ardayda isaguna uu yaraayo laguba dhufto ee markii dambe uu yidhi dee sabab la-aan baad ii garaacday ood intaasoo owlaad iguba dhuufatay kuma saamaxa yihi maxay kafaaradeedu tahay oo intaasoo intii in leg ushiiba xadiis inaad ii sheegto markaasuu sii yeelay oo kale taas way soo naqliyaan kolley wej kaloo qisada ay usoo dhigtaana uu jiraaye xagga taagnida isagay ka soo naqliyaan inuu odhan jiray uuna aduu nici jiray taasoo kale ee balbal markaas imaam malikna wuxuu haddeen in kolley laga haybaysto majlis kasta aan la dhaqdhaqaaqin oo amarkiisa uu fulo oo suu bal waxa weeyaan fawalmahiibu walaysa daa suldaani nin shaacir uu lahaaba isagoo isaga sheegaya ee umuurahana xagga xadhigga waa ka suurtagal waayo waaqacaad kalean haynaa yar imaam maliko maalin baa imaamkii weynaa ee cabdiraxmaan ibnu mahdi kolley qisadiisana waxaa soo dhigta kitaabkan iclaam masaajidna way ku taallaa markuu axkaamta masaajidda ka hadlaya sarkashi kitaabkan kale ee juraac adow isaguna tuxfaturaakic masaajidna way taallaa isagoo ibnu taymiye kaba soo noqlay labadooduba axkaamta masaajidda kuba tacalluqsan yihin isagoo madiine yimi ayuu maradiisa gobladay ujeedadaas aan go-ena udhigana ama sijaahadba udhigano masjidkii rasuulka salaadoo la galayna intuu yimi dadkii baa markii dambe de waa arrin aan caado u ahayn oo way eegeen inay iskaga tukadaan mooyaane in maradiisii goglanaya ama wax dhiganaya taas ban malaagtooda macruuf kuba ahayn markii dambe salaadihii lagaba baxay oo dadkiina ay in badan laba yaabeen baa imaam maalik amray in la xidho inuu cabdiraxmaan ibnu mahdi yahayna ma garan ahayn markii dambea loo sheega uu ogaaday inuu cabdiraxmaan yahayo isagii baa wuxuu ku yihi de waxaad la timi waxaan w halkan laguma aqoon oon masjidka rasuulka laguma aqoon dadkiina waad shuqlisayba de waana xadas ama shay xadasa ood kuba soo kordhisay masjidkii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu caleyh o markaasay soo naqliyeen imaamku inuu yihi aadna uga yaraa imaam malike dee dib dambaysa masjidkan iyo meel kale toona saama yeelayo oo kale oo kolkol waxaan leeyahy waa ka suurtagal sajnintan iyo amar caynkaasi oo waaqacaad kaleba oon garanaynaaye bal adigu laakiin umuurahan halku qaadbi kaba ahaa meeshan iyo suuqaadbi markaa magacan loogu idlaaqaya isagoo madiine joogaa adigu umuuro yar hawsashale wey wadariiqa dac wacami man caam yeelo liaalibiina dadkii cilmiga dalbayay cid goora ha ku khaas yeelen ee markaa aada xadiiska sheegayso dhammaantood xadiiskii u wada jeedi in goorniya ha ku khaas yeelin egidaada iyo la socodkaaga ama hadalkaaguna yaanu cid gaara ku aada u jihaynaysan noqon ee wixii yimaadee xadiiskaas doonayaba ee majliska joogaba adigu ha kala soocsoocine sheegidii iyo nashrintii iyo bal iqbaalkii iyada kuwada caam yeel oo iyada ha khaasa kaba dhiginba wacamiman lidaalibiina tutabac markaa waa lagu raaciyo dee iyada haddaad saa samayso waxaad noqonaysaa si dee dadkii fiicfiicnaa ee wanwanaagsanaa say yeelayeen bay noqon markaasaa adiguna ruux mutabacoo la raaco oo lagu daydo ayaabad noqon oo bal markaa cid adigu ha ku khaas yeelin xadiidkaaga iyo iqbaalkaaga ee wixii ku yimaada iyo wixii majliska joogaba si dhan uun u wada gaadhsii oo ugu wada caam yeel sheegidii wacamiman lidaalibiina dadka iyagu daalibiinta ee cilmiga dalbaya ee waxa weeyaan wax doonaya kuwaas iyo ku caam yeel cilmigaagii kuba caam yeel tutabac waa lagu raaci oo macnaa ruux lagu daydo ayaad noqon oo dee dadkii ka horreeyay isaguba ku dayday dariiqii rasuulkeen dadka saa u kala sooci jirin buu u maray markaa mutabac baa noqon wa kun lada atacliimi watadkiiri fi lmowdici alkhaali min ataxjiiri wa kun noqo lada atacliimi waa tacliim laftiga xagga oo saba caadi bay u saxantah waxbaridda agteeda oo markaad cid waxbarayso iyo watadkiiri walada tadkiiri waaninta iyo wacdinta aad dadka wacdiyaysa agteeda markaad dadka wacdiyayso waxaad ku sugnaataa fi lmowdici meel alkhaaliyi ka madhan oo ka khaaliya min ataxjiiri mancin dadka laga manciyo ama dadka qaarkood lagaba manciyo dee cid gaari ay leedahay taas meel ka madhan taasoo ka khaaliya kuba sugno macnaa waxa weeye cilmiga markaad nashrinayso ama xadiidkii aada aqriyayso meel dadka u wada dhaxaysa oo aan la kala lahayn oo ruux kastaaba iman karuu soo geli karo oo uu cilmigiina ku dhagaysan karo ha noqdo halkii aada cilmiga ku aqriyaysay haddaad mudakir tahay dadka wacdiyayana wacdigaagu meel gaar oo cid gaara loo nisbaynayo oo dee inuun ay soo geli karta inta kalena haddii la doono loo diidaya ama aanay iyagii soo gelahaynba taas yaanay noqon eh meelaha caamka oo ujeeddadu u fadhiiso masaajidii oo kale iyo meelaha caamkaa dadka ka wada dhexeeya cid kastaaba ay iman karto nin kastaaba soo geli karo cid gaar oo waxa weeyaan dee bal markaas lawka ay u gooni tahayna aanu jirin cilmiga aada aqriyaysaa ha noqoto oo macnaa wuxuu leeyahy waa aqaladii iyo meel ama dee aqaladii oo kale ama kaagii haba noqdo ama aqalkii kale oo dee nin aada cilmigii doonayood adigu u geysay si aan adabti ahayn ood halkii isaga loo nisbeynaya ama meeshii u gaarkayd aad ula tagtay haba noqotee meelaha iska ilaali ha ku aqriyin ee ha noqoto meelaha ruux kastaaba uu soo gaadhi karo waa masaajidii oo kale taas weliba dee aada u macruufka mashhuurka la wada ogyahay waayo cilmigu markuu meel khaasa noqdo guryo iyo waxaa noqdo inta badan dadka badankooduba ma maqlayaan xataa intay maqashayna waa guri oo dee waxa weeya nin kastaaba iskama soo geli karo muxuu noqonayaa markaa wax khaas oo cid gaara un loola jeedo laakiin masaajidii oo kale aan la kala lahayn ee dadkii ka dhexaysay amaakintii cibaadadooda ahayd ninkii doonayaaba uu soo gaari karaa haddaba bal meelaha caynkaas oo kale ha noqoto cilmigaaga sheegitaankiisu haba noqdo kolley beytkan iyana waa dee waxyaala uu la dheeryahay alfiyada ciraaqi oo kale dee bukhaari baana meel iyadoo waktiyada uu cumar bn cabdilcasiis dadka amrayay in xadiiska rasuulka la ururiyo ayuu amrayba xataa inay dee ragga culimadii ay fadhiistaan oo meelaha caamka ay fadhiistaan oo kaba cabiray cilmigu dee ilaa uu noqdo mid sira oo qarsoon oo meelo hoose un iyo meelo qarsoonun lagu aqriayo ama cid gaar un ay kuba kulmayso cilmigu ma halaagsamayo intaa uu shaayac ay ahee muuqdeen nin kastaaba uu soo gaari karo ciddii wax ka aqrisanayay cilmiga waa cilmi jooguu noqonaya ama hadduu wax qarsoon noqdo wax meelo qarsoon lagu hayo uu noqdo waa halaagsamayaabuu kaba cabiro kolle waa halku kana qaatay وkun lada التacliim والتadkiiri fi mowdic اkhaali meesha alkhaali ka mare min ataxjiiri xajri waa mancin iyo shari dadka lagaba sharayo laga mancayo loo diidayo kaba maran oo ujeedadu meel dee cid gaari ay leedahay oo khaaso cid ay doontaana ay soo gelayso cid ay doontana ay kaba celin karto taas yaanu noqonin cilmiga halkad ku aqriyaysa wlzm llah adri إda ma tsأl can kashfi ma taxqiiqa fiihi tjhl walzam waxaad laasimtaa lilaa adri waa kelimada laa adri ma garanayo laasim idaa maa tus'alu haddii lagu weydiiyo can kashfi maa waa wax iyo shay caddayntii tajhalu aada ka jaahil tahay ataxqiiqa fiihi waa taxqiiqa isaga la taxqiijiya wixii la sugee la dabdiya aanad garanayn ood kaba jaahiltay ama wuxuu kaaba qarsoon yahay ama uu bal ishkaal kaaga jiro deeshee markaa adiga lagu weydiinayo waxaad laasimtaa kelimada ma garanaya la adri laasim ha odhan un oo waxaad doontaha iskaba odhan waxaanad hagaagu hubin waxaanad hubsan oonad dabdinahayn oonad garanahayn waxa adigu aad ka jaahiltay marka lagu weydiiyo taas laasim waana dee arrin tilmaamaysa ruuxan ilaah ka cabsigiisa tilmaami xalaal miiradkiisa tilmaami cilmigiisa fiican iyo aqoonta fiican uu leeyahayna daliilu aba weeye ina wax naqsiyo ugu suganna maba jirto ee bal markaa taa laasim buu leeyahay dee hadday fatwo tahay iyo haddii dee masale kale oo lagu weydiiyo un ay tahay haddii aanad wixii hagaag u hubin oonad garanahayn iyada cibaaradaas ka dhigo waxad iyo goor aada isticmaasho oo la adriyo taa laasim walzam waxaad laasimtaa lilaa adri ma garanayo laasim idaa maa tus'alu haddii lagu weydiiyo can kashfi maa waa wax caddayntii ama shay caddayntii tajhalu aada ka jaahil tahay ataxqiiqa fiihi waa taxqiiq isaga wixii la xaqiijiyo oo la sugo oo la dabdiyo taa adigu aanad dee ka jaahiltoonad aqoontii lahayn ama ishkaalba kaaga jiro hagaag aanan kuugu caddayn iyada taas laasim la adri sida ayimadii muslimiintuba ay yeelayeen bal rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh su-aal la weydiiye taa kaba cabira uu yihi xataa asala jibriila xagga hoosena kolley nuqul buu inoogaba soo noqolnaya nuqulta waxaa kaba mid ah imaam malik oo kale uu leeyahy sideed iyo afartan masale la weydiiyo labiyo soddon buu yihi laa adri nin kalena wuxuu weydiiyey masalo masaladii buu yihi imaam malik laa uxsinuha faqaala rajul waa halkan ujeedee halkaas eeg inii darabtu ilayka min kada wa kada dood weeye da maaha darbiguna idaa darabtum fi lardi dii qur-aankaba waa macnaa marka aad socotaysaan ee aada safarba tihiin haddaba waxaan kaaga soo safray buu leeyahay meel caynkaasoo dee maqrib buu kaba yimi bilo ayuu soo socday dadkiisaa masa su-aale usoo dhiibay hadhowna waa noqonayaa muddo dheer buu sii soconayaa dadkii iyagoo dee uu ahaa dad dhanbariidkood iyo rasuulkoodii ay usoo dirteen imaam malik siduu su-aalaha uguba weydiiyo markaasuu yihi maxaan idhaahaa dadkii aan kuba idhaahayo imaam malik wuxuu yihi ama malik wuxuu yihi ma garanaya saasun ku dheh intuu yihi meesha caynkaas oo ujeedadu intaasoo muddo ama maalmood dee balbilo kaba cabire ayaan kuu soo socday si aan kuu weydiiyo markaasuu yihi idaa rajacta ilaa makaanika faakbirma anii qultu laka laa uxsinuha marka halkaas maan uga jeedaay waa darabtu ilayka macnaha waa dee saafartu ilayk min kada wa kada wajanib ilcumuuma maa tashaabaha gharaa'ibu lxadiisi bacdun caabaha wajanib dheereeyo macnaa marka la eego xadiiskaaga waxaad ka fogaysaa iyo sheegidaada alcumuuma maama waxa ma ad kaba dheeraysaa de fii taxdiisika waa adiga xadiiskaaga sheegidiisa iyo markaad cilmigaad sheegayso alcumuuma cumuumka halkan wuxuu uga jeedaa waa dadkii caamada ah waa dadkii guud ama majaalistii caamka ahayd ee sida majaalistii wacdiga cid kastaaba ay joogtay oo kale ee dad cilmi dalbaya oo aan u gaarka ahayn waa cumuumkii caamadii waxaad kaba dheeraysaa xagga xadiiskaaga iyo sheegidaada maa tashaabaha wixii dhehgelaye iyaga ka ishkaal gelaye si looga jeeday si aan ahayn ay u qaadanayeen taa ka ilaali gharaaib alxadiidi xadiidka kiisa qariibka ana ee ruux ruuxun warinaya saynu qariibkaynu soo maray dee inta badan wax ka sugnaadaa waa naadir waxaa ruux keliya inuu sheegayo saa daraaddeed bacdun culimada bacdigood caadaha waa ceebeeya oo tatabuceeda iyo urursigeeda xataa la urursanayo qorashada la qoranayo waxyaalahaas ayay kuba teliyaan ruux had iyo goor gharaaib alxadiid urursadaa been buu kuba dhici waayo waxa ka sugnaadaa waa wax yar inta badanna dad ducafa ayaa laba gooni noqday marka iyadna ujeedadu waxyaalahaad kaba dheeraanayso taas haba noqoto gharaaibtiiyo waxyaalaha ina ha u cinaayoonin cilmigu waa kaa daahirkee dadku ay wada wadaagsadeen ee mashhuurka ayaa cilmiga waxyaalaha ruuxruuxun sheegayo ee inta ka sugnaataa haba jireen waxyaalo ka sugane haalibkeeda ayaa daciifaba hadiyo goorna dad ducafaa wax la gooni noqday bal markaa kaasna bacd alculamaa way ceebeeyeen oo dee waa kuwa kaba cabiray sharu lcilmi algariba wa khayr alcilmi aldaahir aladi qad rawaahu nnaasu taas bay barhkood kaba cabireen marka halkan beytka wuxuu inoogu sheegayaa bal majaalistan imlaha ee ay wax culimadu ku yeedhin jireen axaadiistoodu majaalis waaweyn bay ahayd cid kastaa way imanaysay majaalistii wacdiguna waa la mid bal markaa meesha aan dee dad dalabo cilmi oo cilmi doonayo oo masaladii loo sharxayo sideedii u fahmaya dee fahmadeediina le marka aanay ahaynee dad caamo ah wax loo sheegaya ay tahay umuuraha laga baqanayo in meeshii zalal iyo khada ugaba yimaado oo dhan xadiiskooda kaba dhowr marka maxay kaba dhigeenba bal dee axaadiisan isa sifaadkaoo kale ay dhici karto ninkani waa nin caamaa ma garanayo habkii dee iyo sidii dee loola tacaamulayay majliskuna majliskii saa looguma sharxaya maa xadiiski unbaa la sheegaya waxaa dhici karta dee waxan ay tilmaamayso oo kale inuu faa-iideeyo uu tashbiih ku dhaco adugu bal markaas kuba dhaco markaasay leeyihin majaalista caamka ah ee caamo ahaan taasoo kale buu leeyahy waa labaga dhowraya waxaa kaloo laba mida rukhasta axaadiisan dee aman qaala laa ilaaha illa allahu dakhala aljanna waa axaadiisa sugan duruqdoodu ay sugan tahay laakiin ninkii caamada ahaa ama ninkii waxa weeyaan isagu taas waxaa dhici karta wixii macnaheedu ah wax kale inuu kuwa xambaaro oo waa taan aragnay axaadiista caynkaasa bal rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh qolooyin gaara intuu uba sheegay markay dooneen dadka inay ugu bishaareeyaan inuu yihi laa tubashirhum fayatakiru kada maye dadka iska daayo ha ugu bishaareen ujeedada waa si caamaha u sheegin isagiiba waa u sheegay bal markaa ciddii cilmi dee dalbaysayna waa loo sheegayaa laakiin dadkii laga baqanaya si si aan ahayn inay kuba xambaaraan taas baaba layskaba dayin oo waa rukhasta taa ay kaba cabiraan waxaa kaba mida maa shajara bayna asaxaaba oo kale oo hadhow kolley uu kaba soo baxayo in midkoodna la fogeysto oo la cadaaweysto midkoodna lasoo dhaweysto oo kale dee oo bal markaa umuurahaasi qaladkaasi uu kaba imanayo waxyaalaha caynkaasi ee adigu ujeeddadu si uu ahaa si aan ahayn ay dhici karta ruuxan inuu u qaato ama uu kuba xambaaro oo halkaa qalad ugaba yimaado iyada taa iska ilaaliyo dadka caamkaa caamo markaad la hadlaysa iyo majaalista caamka waxay ku intifaacayaan u sheeg waxaan caqligoodu gaadhahayn ba ha u sheegin si uu dee cali bnu abi daalib ba yidhi bukhaari baa kasoo naqliye ama inooga wariye xadisu nnaasa bima yucrifuun atuxibuuna an yukadaba allah warasuuluh muslimna waxaa kuba sugan iyado ibnu mascuud muqadimada ibnu mascuud kalaamkii ahaa ma anta bimuxadiثin qowma xadiiثa laa tablughu cuquulhm ila kana libacdin fitna haddaad qowm u sheegto xadiis caqligooda aanu gaadhahayn wada gaadhayn oo hagaag ujeedadu aanay u istiicaabayn oo sideedii aanay u fahmayn dee meeshii sharax loo sharxo laga dhaadhiciyo loo cadeeyeyna aanu jirin barhkood fidna ugaba timaado ujeedadu sim si aan ahayn buu u qaataa wax kale ayuu markaa kaba fahmaa oo dee qalad oo hadhow barhkood fidna ugaba timaada waxyaalaha kale yidhaaheen waa lagaba dheeraanaya israa'iiliyaadkiiyo waxyaalaha caynkaasi ee dadkii marka khaasatan deme guud ahaanba meelmeel mooyaane marka sidan oo kale loo sheego waxaa dhici karta in dee wixii iyadoo wax la rumaystaba aan ahayn dadka ay ictiqaadiyaan cala aqal bal wax hadduu ugu sahlaya ahaan lahaa dee reer ahlukitaab sida xadiidkii waxay idiin sheegaan ee hana rumaysanin hana bedina w arrintiisu taa ahaan layd in laba ictiqaadiyo la rumaysto bal waa hadugu saaraya haddii kalena dee beenba ah oo wax la ictimaadsada aan ahayn in la rumaystaa meeshii kaba imanaya kolleyna waana ishkaaliye jirta oo tafsiir iyo meel kastaba kuba badan umuuraha caynkaasoo dhan ba kaba dheerow buu leeyahay majliska caamka ah marka joogto ee majlis tacliimeed oo khaasa oo wixii laysu sharxaya aan ahayn wajanib alcumuuma cumuumkii ka dheero waxyaalaha me wajanib dheereeyo alcumuumu waa dadkii caamada ha weye waa dadkii guud ama caamadii macnaha waa fii taxdiisika waxaad kaba dheeraysa maa tashaabaha غرائب الحdيث xadيiثka kuwiisa غريibka ana waa أxاadiثta غريibkae inta badanna aan wax ka sugnaadaaba uu yar yahay bacd culimada bacdigood xaabaha waa ceebeeyey oo wuxuu ku tiriyeyba dee in waxyaalaha ay tahay inaan looba اhtimaamin dadka dhexdooda aan lagu faafin aan ruuxuna isku shuqulin urursigeedi iyo qorashadeedi iyo dalabkeedi iyo taas oo kale waayo inteeda badani waa manaakir inteeda badanna waxa weeyaan wax ka sugnaada waa yaryahayba bal taasba weyn safxadan imaka adigu boqol iyo afar iyo sideetana markuu umuurahan lafdiga aan soo naqliyey muslim iyo maanta bimuxadisin horta ba'di baa ka dhacdo xadiidka waxaa la socday ama asarka ma anta muxadisin maaha ma anta bimuxadisin bay ahayd oo ba baa meesha halkaa kaba dhacsan waxaana ii taalloo kolley idinkana way idiin taallaa nusadii horena way taallooni wafi tadriibi alkhadiib cibaaro saasaa taalla dee waana cibaaro khalal ku sugayo xataa hadduu imika bal tadriibka khadiib leeyahay dee in la yidhaha wafi tadriibi lilkhadiibi ama wax kala yidhaa lamidhooye la yidhaha mooyaane labada kelimo ismay raaceene sababku laakiin waxa weeye hadalkan tadriibu raawi buu ku sugan yahay laakiin khadiib lbaqdaadi buu kaba soo naqliyey markaa sababku waa in la yidhaaho wafi tadriibi qاl الkhaطيb وyجتنب أيضا في riواaيaة الcawام أxاadiiث الرkص وma shajara byn الصxaabة umuurahan aan sheegnay oo halkaa qaale la dhex geliyo w في تdrيb oo manaa markaa macnuu noqdo kitaabka تdrيb waxa ku sugan qaal الkhaطيb khadيb wuxuu yihi وyجتنب waanu ka dheeraanaya majaalista caamka intaa weeye waayo hadalka khadiib de tadriib waa ku sugan yahay khadiib baanu kaba soo naqliyey bal cibaaradan qaala ayuu isticmaalay cibaaraduna waa cibaaradii khadiibuna maha cibaaradii suyade laakiin uu soo naqliyey wاlcilmu laa yaji ligayr اllahi kama ruwiya can macmar اlawaahi marka wuxuu uhi wاlcilmu cilmigu laa yaji uma imanayo oo uma imanayo ligayr اllahi ilaahay keyrkii oo ma-aalkiisa iyo caaqibadii iyo ugu dambeyn ilaahay unbaabu u sugnaanaya ilaahay keyrkii uma imanayo kamaa ruwiya sii la wariyey can macmarin macmar lagaba wariyey macmar ibnu raashid weeye imaamkii shahiirka macruufka ah alawaahi macnaa tadaruca iyo khashyada iyo cabsida badnaaba taas lagaba wariyey kasiira ta'awuh macnaa ta'awuhiisa iyo tadaruci khawfa min makhaafat illah taasi ay badnayd lagaba wariyey wuxuu horta halkan sheegayaa muur ay dee culimo kala duwan oo macmarkaas iyo qolooyin kale oo isaga waqtiyadiisii ayo qolooyin ka dambeeyeyba ay kaba soo naqliyeenoo ay leeyihiin culumtan barhkood ay kaba cabireen cilmiga markii hore waxaanu u baranay adduunyadoon iyo magacadoon iyo waxyaalo kale ee ugu dambeyn cilmigiibaa dee iska diiday inuu ilaahay u sugnaado un mooyo oo ujeeddadu iyagoo markii hore niyadoodu aanay fiicnayn ay ku dalbayeen cilmiga niyad aana bar markaa qarad kale uu jiray oo adduunyadoon ama jahdoon ah ayaa markii dambe cilmigii barteen ayaa cilmigu khaasatan dee marka uu xadiis iyo qur-aan iyo cilmigan yahay hadiyo goor ay ku sugan tahay takhwiifka iyo cabsida iyo umuurahaasi ruuxii raad buu ku yeelanayaayo marka dambe wuxuu ku soo ridayaa inuu isagu niyadiisii hagaajiyo saxo ilaahay daraaddii bal uu markaas wixii uu ka taga adugu bal markii hore wuxuu baranayay bal taas bay yidhaaheen barhkoodna waxa dee waa cibaaradoodii iyagu ay markaa barhkood taa ay kaba cabireenba in bal markaa wuxuu leeyahay oo hadalkan uu kaba soo naqliyey macmar uu ahaa ibnu raashid oo kale uu kaba cabiray dee laa yaji cilmigu laa yaji ligayri illaahi ujeedadu ilaahay keyrkii uma imanayado macnuhu waxa weeye marka dambe ma-aalkiisa iyo wuxuu ku dambeeya khaasatan culumtan sharciga ee khaasatan weliba qur-aanka iyo xadiidka iyo umuuraha sida dee akhbaartii salafka iyo siiradii rasuulka iyo umuuraha caynkaas oo kale marka dambe ruuxa dee inuu hagaago niyadiisu fiicnaato oo uu bal ilaahay xaggiisa u jeesto wixii markii hore qalbigiisa kuba sugnaaye qarad kale ay kaba baxdo taas buu noqonaya taa weeye macnaa beytka laakiin kolley usluubka uu soo dhigtay maqsuudkii qeyl baa maqan oo kolley cibaaradii ciraaqi waa kitaabkii uu nadminaye markaasaa isaga waxaabay ahayd whab lam yuklis lam yuklis niyata daalibun facum cibaaro saasuu dhigtayo waana tan wixii kaba ratimayo macnaa waxa weeye cilmigan marka hore dee waxaa dhici karta dadku niyadu uma wada timaado aqraab shata iyo aqraab adduunyaa loo bartaa waaba culumtii sharciga ahayd laakiin ruuxu markuu qeyb kaba kasbado fiican muwacidan iyo tadkiirkan iyo umuurahan ku badanna ay qalbigiisii kusoo noqnoqoto wuxuu ku dambeeyaa dee dadka qaarkoodu mooyaane inuu ruuxii wixii iska daayo dariiqii toosnaa kuba dhaco ilaahay daraaddii uba markaa cilmiga barashadiisii iyo baridiisii iyo waxaasi ay noqoto marka kol hadday taas ay jirto weeye oo arrintu ay taa tahay ruux daalibi hadduu kuu yimaado oo ad sideeday malaa ujeedo kaluu leeyahay ninkani niyadiisu ma fiicna haw diidin cilmigii u sheeg nashri adigu oo taas eh oo adigu cilmigii gaadhsii waayo maxaa imanaysa marka dambe inay arrintani dhacdo oo dee hadalkan ah dee cilmigii au marka dambe kuba dambeeya ilaahay maalkiisu waa ilaahay oo dee wixii wejigiisii iyo dee isaga agtiisa waxa kusugnaa ruuxu uba jeedo qalbigiisa wixii kale kaba dayra taasaa ku dambaynayse adigu bal cilmigii ruuxan niyadiisu ma fiicno daraaddeed ama ujeedo kaluu leeyahy daraaddeed hawdaynin inaad u sheegto ama aad u aqrido aada gaadhsiiso taas hawdaynin taas bay ujeedada culimadu koley meelahan markay intan kaba hadlayeen ahayd isaga naftiisu shaarixu taa waa ishaareyo bal markuu cibaaradan sharxayey walcilmu laa yajiu ligayr illahi taa uu sharxayey ayaa markaa muxuu yihi fakaanahu qaala laa ymtanic min tacdiisi axadi likownihi ayra صaxiixin iyo waayo de kitaabkii kalagu naadumaya saasay kuba sugan tahay arrintana ay cilo u ahayd taas marka ayaanu isagu ka joogsanin oonu diid ka reebtoomin ruux xadiis inuu isagoo dhan malaa niyadiisu ma hagaagsana fainahu yurja lahu sixatuha fainahu weeye halkaasi fainahu yurja lahu sixatuha bacdu lana alcilma laa yajiu ila lilah facani hawriyina weeye halkaasi famina hawriyi maaha oo isagaa waxaa la weydiiyey yihi ma kana fi الnaasi afضal min dalb اlcilm faqiila lahu bغayri niya halkaasna waxaa ku kordhisa faqiila lahu yطlubunahu bغayri niya intuu yihi cilmi gan ama xadiidka dalabkiisaba dadka ugu fadli badan ama waxaan agtooda kuba suganay acmaala ayay ku yidhaaheen yaطlubunahu bغayri niya niyo la-aan bay ku dalbayaan cilmigo dadka qaar niye hagaagsan kuma aqrisanayaano طalabuhum lahu niya ayuu kaba cabiray muhimku waxa weeyaan ruuxu hadduu isleeyi malaa ruuxani niyadiisu ma toosno ujeedo kaluu leeyo xadiidka wax kale uu doonaya inuu adeegsado taa yaanu eegine ha u sheega xadiidkii yaanu bal markaa kana reeb joogsanin ama ka reebtoomin ruuxa xadiidkii u aqriyo waayo maxaa la rajaynaya marka dambe in ma-aalkiisu noqdo inuu wixii ka toobad keeno oo cilmigii marka dambe uu soo celiyo ilaahay xaggiisa uu soo celiyo taas baa la rajaynaya ujeedadu intaa weeye wlcilmu cilmigii laa yaji uma imanayo ligayr illaahi ilaahay keyrkii oo ujeedadu waa cilmigan sharcigii ma-aalkiisu waktigaa dambe wuxun buu noqda ilaahay daraaddii waa gaaliban kamaa ruwiya sii lagaba wariyey can macmarin اlawaahi waynbagi linsaaku inma kharifa wacadamu dabdi bisinin curifa waynbagii waxaa haboon alimsaaku ka joogsi laga joogsada xadiiska aqrintiisii inmaa kharifa hadduu ruuxu asaasaqo ama calaamad kharaf uu kaba muuqdo xifdigiisii iyo garashadii iyo xusuustiisii wixii ay meeshii dee yaraato iyada markaa inuu kaba joogsado faraa ka qaado taxdiidkii ayaaba mudan oo haboono dee khaasatan haddii waxaan lagu ogaado dee in loo ogolaadaba ma aha ee waa haddii calaamaadkii laga baqanayo ama tii waqtigii dee laga baqanayo inuu xaalkiisu taa noqdo uu gaadho inuu iskaba daayo wacadamu dabdi dabdin la-aanteed macnaa waqtiga la leeyahay madinu kharifuu yahay oo waxa fiican xadiidka inuu faraha ka qaado aqrinta oo dikriga iyo cibaado kale iyo tasbiix iyo qur-aan aqrintii inu iskagaba shuqloomo oo u jeesto in lagu dabdiyo bisinin da lagu dabdiyo mucayana taa la-aanteed baa curifa la ogaaday oo wuxuu leeyahay makabeydkana sheekhu inoogu sheegaya ruuxu dee hadduu weynaado oo uu da noqdo oo uu madilo u noqdo ama laga baqanayo dee saa awoodiisiba ay u daciiftay daakiradiisii iyo xifdigiisii iyo wixii iyo fahmadiisii way nuqsaamayaan inay u daciifaan oo khalal xaggii riwaayadii ka yimaado ha iska daayo aqrintii uu wax aqriyayey iyo nashrintii uu nashrinayay horta taasi waa mid waa qeybta hore shadriga dambe muxuu ku leeyahay haddana waktigaa dee madinada waa kharaf ee la leeyahay faraa ka qaad bacd alculamaa sida ibnu khalaad oo kale saaxib almuxadith alfasil ayaa sideetan jir buu ku dabdiyuu ku xadeeyey oo wuxuu leeyahy wixii intaa ka dambeeya dee tasbiix iyo taaliil iyo qur-aan aqrintaa ku shuqloonaaday sideetan markuu gaadho faraha kaba qaado laakiin culimadii waxay leeyihiin dee sideetan in ka horeeyana ruuxa kharaf waa ku iman karaa iyo khalalkaas iyo ikhtilaal dabdigiis iyo wixiisii oo dhan isagoo sideetan dhaafay oo dabdigiisu taam yahayna waaba la hayaa amhilo rag boqol gaadhay oo caqligooda uu dhammaayo xadiidkii iyo siina u nashrinayo inna aan wax ku yimi oo nuqsaani jaanibka aanay jirin marka maxaa mudan inaan lagu dabdin da mucayana oo waa sideetan ama in ka yar ama in ka badan aan la odhane laakiin marka laysleeyay laga baqanayo tan amaaraad saasi ay muuqdaan da-du inkastaba haba noqotee faraha ka qaado haka joojiyo oo taas oo ujeedadu aan da mucayana aan lagu dabdin